بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم markaanka hore way baa salaamee ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo kasii fogaan way balaa ramadaan kariim ramadaan kariim
lamaay way baa salaamee midharees waana hambalyeeye fadliga bisha barakeysan ee ramadaan dartiye way baan hambalyeeye shacabka koonfur gobeed soomaaliya iyo kasii horwaan yoona way baa lahaa ramadaan kariim تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يلها إلى هذا لا إرادي وطن حديث حسين ويبوا وزير كحيينك وزارة أوقافك وعلمها الدين ده دولة كونفرنس بين صوماليا وزير جبريل شيخ لقمان حسين walaalkay bilow bilbarakaysan waaye way ballankasee shahr ramadaan almubaarak marka way ballahaa ummado reer koonfur galbeed ummado soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer koonfur galbeed biluun barakaysan ee ramadaan fursud eed wiil oo muslimiinta ilaahay siiya waay gaalgalaasiya way ballahaa ay ku faa'iidaysidoy fadliga yeelata bilo barakaysan ee ramadaan ay ku faa'iidaysidoy fadliga yeelata way baa kumid ee diintana waynin sheegday rasuulkana nin sheegay inta mudarood oo bilun barakaysan ramadaan intii ata awalhu raxma yani naxariista ilaahay dhigay tumunka dhexe ee bilo barakaysan ee ramadaan wayba waawa oosaduhu magfira dimbi dhaaf waay ilaahay dadan dimbi dhaafe tumunka bere eenka damboyta yo eed fadlaga yani lingaziyaadii way ballanka gaar weelay inti ilaahay naar dadka ku horooyaw wa aakhiruhu cidqu min annaari waay gaar ahaan dumunkun bero onka damboyda yani oo cashar cawaaqir lankasaw way baa laka helay ama ka jartay ilaahay yani nkasalagalay ka gaar weelay hamiinka lankasaw leylat lqadri ليلة القدر خير من ألف شهر قوس إلهي قنبلون ولا العبارة يستعطي عمل وهمين تشريد لنك إلهي وافدي دار أهاب أحاديث أنا تو دينته ويت مع ما أنا أمين يالك كسر أت من كبر دم بويت أنت كجر أمين ليلة القدر وهمين كتاب إلهي القرآن الكريم هددي واي مركا همين كتيتو وإن فضاء أمدو مسلمين مركوه وابعوه واجبك آه حدي أو إلهي واجبك ويلاي حدي أو بلوم بركة رمضان لبير انتي أو كفاية إذن وإيوازة بس بغيان إيوازة بغيان كارهان وإن فرأي دينتان الجديتي انتي صلاة السنة أو يعني أو يعني تكشني لبن تراويح تكشني iyo salaad meel badan la tukada way kalada lafadee bilow inti lakanka faa'iidaysada muslimiinta kanka faa'iidaysadaan qur-aan akrisi badan qur-aan akrisi badan qur-aanka inti wad badan la akriyo way kalada lafadee bilon barakaysan ee ramadaan inti lakanka faa'iidaysada sadaqa badan inti la duuday sadaqa badan inti la basada waan la sii dadkiyaka waajib sadaqa basata maxay inti wayaanay la oo dardin ada waa darta mala fadaa way la fadee sadaqada dadka ka waajib oo ilaahay ajarkiisa yaw oo masaakinta eh intii la siiyo dadka wala basdaa la fadaa waxyaaye dadka wala basdaa la fadaa way waana dadka ilaahay wala siiyo hoola siiyo dadka madaxda eh dadka hay-ado yani haysasan ama hay-ado ka shaqeeyaan mas-uuliyiinta ganacsatada way ba la faday biluun inta shacab shaqo gargaaraan way la faday intii yani afurinta dadka masaakinta ee ka qeyb qaadan way baa la fadee bilum inti sagaar eh dadka muslimiinta way laka fadee dadka derisho inti kawar qowan ada aburuhaysato way lakaawe deriska anti aburuhaysa hadi kawar qofko lakoo fade hadii ilaahay walka sii deris deriska kawar qof deriska kawar qof yani o aburuhaysa o aburuhaysa kawar qof wala ilaahay hada kasii hada koo dheer hada koo badan deriska sii deersi kasadagashay sadagaadasito dirkamaana ilaahaya kii furudeen gaar ahaan wayba fadeen anoo yani fursadu raadiyo warsanka sida anoo ku faa'iidaysadaa wayba fadeen intaan baaqan jeedii ay eroosa maqalka guud ahaan gaar ahaan aan ku howlgalaayaan ama yani ka shaqeeyayaan koonfurka soomaaliya maadaama biluun bili barakaysnayd ramadaan iyo ata dadka barakacayaasha eh ee koonfurka soomaaliya ku sugun gaar ahaan magaala madaxda kumeelgaarka baydhabo ku sugun inta fiiro kaalayo omweelsadaan oo yani afurintii eebgaadadaan oo yani kabar qobaan yalan baahanya marka taasanka baagana bilixsaanakum bili wali hore wali haata hadda bili barakaysna oo ramadaan la galay oo ajarka la yani eetinta ajar la raadsayo oo yani oo diintana nafarti ee lagu guda jiro dadkaas masaakiinta ee yani koonfur beer dhaladeen ay cuntooy ay in gargaar waa inuu shileeyo mee ganacsatada yoona way laga fadee wali oonayto oo yani yo karaansho eh iyo dadka kala muqsiniinta eh reer koonfurka oo soomaaliya guud ahaan gaar ahaan yani dalkii dibadda meelkaasiyo roogan way la fadee walaadan walaayasho waa kawarqoween yani walaayasho aan fureen walaayasho abuursho yani kuwa kuwan dadka ilaahay waa sii dadkana lacag lahay dadka ilaahay waa sii walaayasho kuwa uwen saasa lama en way buwa ilaahay way baliya wama wama tuqaddimu li anfusikum min ghayrin tajidu inda allah wala isin ilaahay yani ifshay am ilaahay dartiis isdii bataan musadaqay sadaqada ma kasi istusaf mal fadaw wilaa diiba hek ilaw mal fadaw wala fadaw ilaahay dartiis inteeda dii bataan والصدقه كسر تاجر راسته تاجر حسابته يلا بدا وقع الله ولا الدنيا ولا كذيبته يا ضوء يعني الحسنات بعشر امثالها لكن لا بلاوا ولكن لا تاب برك مال الهي اكتسبين جرا ولا دمت اخرك جرا يعني ولا مكون ساما ولا كان درس ما marka wal ay xaqaaqay yani ay garab qolay ay in gargaaroy lum bili barakaasna ay ramadaan wa arif ay badayoy ku shurxay badayoy sidii kala soonka waa isku soomay shileediya mee way la fadhiyaa soonka axkaamo jirta axkaamtataytow ee kulley istiidiyaalka iyo intii la kahalaa kaleeyo odomu fadaahil soom iyo iyo axkaamu siyaam iyo way way hale internetyada ka jiraan lankii luqudda ka faylan amba diinta ka faylan war hale way keedo warsado kore lanki teknolojiyada ka faylan culumaada i warsadoy culumaada i warsadoy lankasta oo koonfurka beerta yani oo degin ama ujeedooyinka baagane intii ilaahay iyo ku obsadaan intii wali haaraan ee yani iyo iska ilaaliyaan intii wali onayto xalaal ee yoona yani iyo yani fasaanaadaan wali haaraan inayo dhowrsadaan alamru bilmacruuf walnahyu can ilmunkar kianka baagan haddana bili barakaysnayd ee ramadaan maadaama la galaay ee reer iyo waxyaabahaas walninbaanayna in iska mashquulinay وقت أمي صوم إداري إديني وقته وقت ذهبي وايا أو مركز أنا نقدر معه مين كسوي له فضاء أكون مشون جانت وصوت حساب تما وقت أضم يا إلهي دين جس أمي كتاب إلهي أمي هو وقت لك أمي إيو لا تدوس أنا كبيرة ولا تيتو ولا أو يعني دين تكشيك وأنا أقول معه وقت أضم يا ويل فضاء كتاب إلهي أغريوي وقت أضم يا ويل فضاء إلا صورة أنا كبيرة فضاء adood tukudaada beer oo somaada marba sumaysadaada laayta warta tukoy yani sahaysata langa geege soonkii hore niilrooy soonku uroogna langa soonkii hore caafimaad soonku caafimaad qobna caafimaad ilaahay kasii wayla fadee inteeda yani kafaa'idaysata wayla fadee fursad ilaahay kasii cumruhaas ilaahay kasii wayla fadee inteeda kafaa'idaysata bila barakayta ramadaan ad ajar raadsata yalan baahanya marka ana dib ananka nagada tusaale ahaan marka la kahadalaa oo yani oo diinta islaamka umadooyor iyo umaduum marka laga fiiriyo weli leo oo umata muxamed eh umurusho eedan kaabanya laakiin ilaahay way siiyey waxyaaba umadooyo hor laga siiniyo ilaahay wayba kamid eh tusaale ahaan yoomu carafa yoomu cashuura iyo waxyaabo badan oo horlahan koo darka kumid eh marku maylan baahanya kulikzay tusaale ahaan qur-aanku way badan jirtee daaniska oo biluun iyo sider oo wadaca lankasaabayo way fadee inti ama yani wal ka tilmaamo tusaale ahaan webbaa qur-aanka ka jartee man jaa bilaasanati falahu casharu amhaaliha falahu casharu amhaaliha marka oo cilmul juqraafiga dib laganagadooda sanadkita de boqol ilaa hadan iyo shan hamiyaay juqraafi ahaan cilmu cilmul juqraafi ama cilmul falak ilmaga langasaw marka dib unuganagna sanadkii halaas waay bilisoo sodon baa la mood waay alxasanaat bicashri amhaaliha tumunjooriya lakin laba laabaya marku man jaa bilcasanati falow cashar amhaaliha hadunaa dhaadana sodon hamiin kudhow tumun way nagadaasay sadi boqol hamiin ya nagadaas haddii qofkii muslimka ahay markun bilisoon tahay oo yani hoos sasaylan axkaamtiye usoo ilaaliyaw yani soomo walihumaan usoo ku dhuursahay soom laka aqbala oo haddana libera oo wada ay ka darsada libera oo wada ay ka darsada sagootifka lankasaa oo yani oo bilo shabaal ama bilo soomuro ama liberkii dinagotoy ama yani dhatiyo wada kididiyoy يصفر بلاس بودانتي لفر بالشباب اللي بركوا صابة اللي تمون قنو اللي هذن يسدبول يعني أو همي وصلت كعايزري أو حسنات عندك عايزري الدبول اللي حذن حسنة يصعد كعايزري مرقوا أنا غلاتي أو أصلت كي صوم أنا عمل مرك بلون بركة في رمضان بالأون تو يعني فضائشية لها قوة قرمة باللي كتاب إلهي هدي واي باللي أو ميلاد شهر الرحمة واي شهر المغفرة واي شهر العتق من النار واي جانس او اما فرصت او يعني قف كفت حلاو ما اه مركوي بلا ام دو مسلمين دي دي كف سورو قدان اي كفايدو يزوي شاك شاك شيو والمين بانا ينيو يولي تزايت يولو صلاة وقت ان سكو اميني اي كفايدو يزوي يلوم بلي بركيس نايت رمضان واي بلي اجرت الراس زاي واي اي كفايدو يزوي وانا ان ذكر قاروي بانت ايسك الاليوي ولي حيس بوشي واسيتو ايسك الافوي xamashada ayska dhaafay soonku dhuuro ambaanya soonku ay dhuuroy axkaamtis culumaada ay warsasoy axkaamtii oheto mubtilaatu soom ay iska ilaaliyoy fadaa'ilu soom ayga dadaaloy fadaa'ilu soom ayga dadaaloy dadka oo yani oo teknolojiyada kafaylagna way bahalo qoraana kitaaba iyo wala muxaadarooyin badan yaka jiraan internetka inay walaayta wartaan warbaahinta koonfur galbeed ka howlgalaasa aan kaarka la leeyahan dowladda garabka halna iyo garabsadaana haddii ilaahay arinti una culuma culummo yani culummada una yani waxay gelin iyo una kageefgaadan oo axkaamto soonka iyo fadaa'ishiya iyo weli buryaw bulshada intii on sheegan yanka baagana uma udiinka koonfur galbeed mee ka farwa waylamaa waajibkii ilaahay sinsaari gududaa waajibkii ilaahay sinsaari gududaa naba way baleyaa sallallahu alayhi wasalam بلغوا عني ولو آية الآية بلغتو dadkeehu deersiyooy alcaayad banaagato dadkeehu deersiyooy marka waa ilana culamaada ilaahay cilmigii ilaahay isinsiin bari gaar ahaan culamaada koonfur galbeed way basiin lahaa shacabka ay waahigeliyoy shacabka ay waahigeliyoy diinta isin barateegna shacabka ay deersiyoy waajibitaas waajib ilaahay isin saari waay alculamaa warisatul ambiyaa maadaama ilaahay isin gaweelay waajibka hinkuligaa lahaa markaas saari warsan eed eedanka maadnage fursudun yo isiyeen oo yani intii oo yani ana shacabkay ana la wadaaga hambalyada bilo barakaysan ee ramadaan gaar ahaan sanadkun kun afar boqol soddon iyo sagaal hijiriyada oo waafaqsan kumid todobada bilime lamada kun tomiyo sideeda way balaa ramadaan kariim ramadaan kariim ramadaan kariim taqabal allahu mina waminkum saalih alacmaal eed iyo eed jakin ku mahadnaqaana sacaadatu wasiir sida sayle oo adanin ku aqbali waana waraysiga fadaaisha bilo barakaysan in ramadaan aad niil wadaagi eed iyo eedaan mahadsantin ilaadiyo warsan eed iyo eedaan mahadsantin ramadaan kariim